galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab sabti ah bisha oktoobarna waa labaatan sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobankii sagaal iyo tobanka miturban iyo boggeenna v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah sacuudiga oo qiray dhimashada wariyihii lagu waayay qunsuliyaddiisa ee magaalada istanbuul
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shirkadaha ka shaqeeya caymiska oo ku soo kordhaya somalilan si xeer ina dhaqaya oo xuquuqda company insurance kale muwaadinka dhibtu gaadayso iyo kan dhibgeystaha aba xuquuqdoodii wada simaya oo wada sugaysa waxaan anaguna ballan qaadaynaa sanadka cusub ay noo bilaabaya annaguna ajandaha headlineka sare ayaynu soo geli doonaa in horta yeesho shar insurance ciidamo gadood sameeyey oo ka sameeya magaalada garoowe xilli halkaasi uu ka socdo qabanqaabada shirka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka sacuudiga ayaa sheegay in natiijo hordhac ah oo ka soo baxda baaritaan ay ku sameynayeen wariyihii la waaye ee dalkaasi u dhashay jamaal kaashikji in ay ku ogaadeen inuu ku dhintay gudaha qunsuliyadda sacuudiga ee istanbuul kadib wax ay ugu yeereen gacanka hadal dhex maray dad uu kula kulmay gudaha qunsuliyadda sida ay warisay warbaahinta sacuudiga war qoraala oo kasoo baxay dacwad ogaha sacuudiga oo laga sii daayay tv-ga dowladda ayaa lagu sheegay in siddeed iyo toban qof oo u dhasha dalka sacuudiga loo xiray arrintaasi iyadoo lala xiriirinaya dhimashada kaashikji sidoo kalena waxaa shaqadii laga eriyey la taliyo sare oo maxkamadda boqortooyada ka tirsan oo lagu magacaabo sacuud al katani iyo weliba ku-xigeenkii sirdoonka axmed casiiri dacwad ogaha dowladda ayaa sheegay in baaritaanka dhimashada kaashikji uu weli sii socon doono warbaahinta dowladdu leedahay ayaa xustay in boqor salmaan uu amray magacaabista guddi heer wasiiro ah oo hogaaminayo dhexal sugaha dalkaasi si isbeddel loogu sameeyo sirdoonka dalkaasi
dadka waddanka afghanistan ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta doorashada muddada dheer la sugayey ee baarlamaaniga xilli ay jirto cabsi dhinaca amniga ah kadib markii ay kooxaha mintidiinta ku hanjabeen inay carqaladeyn doonaan doorashada inta badan waxaa dib u dhacay ama uu dib u dhac ku yimid furitaanka goobaha codbixinta oo markii hore loo qorsheeyey in albaabada loo ballaqo toddobada subaxnimo dad badan ayaa safaf dhaadheer ku jiray qaarkood ayaa warbaahinta u sheegay inay ka baqayaan weeraro inta ay ku jiraan safka codbixinta rabshado ayaa la sheegay inay ka dhaceen meelo ka mid ah goobaha ay codbixintu ka socoto ku dhowaad toban ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen weeraro ka dhacay magaalooyinka kabul iyo kunduus sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee a f b ku dhowaad sagaal milyan oo ruux ayaa isu diiwaan gelisay inay codadkooda ka dhiibtaan doorashada baarlamaaniga ah in ka badan laba kun oo musharax ayaa u tartamaysa kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka kooban laba boqol iyo konton kursi doorashadan ayaa loo qorsheeyey inay dhacdo markeedii hore sanadkii labada kun shan iyo tobankii balse waxaa loo baajiyey sababo dhinaca amniga ah sirdoonka maraykanka sharci fuliyayaasha iyo hay-adaha ammaanka ayaa ka digaya in ruushka ay si joogtaa isugu dayayaan doorashooyinka xilliga dhexe ee maraykanka ee soo socda inay faragelin ku sameeyaan iyagoo tusaalena usoo qaatay markhaatigii ugu dambeeyey ee ahaa dacwad lagu soo oogay muwaadin ruusha oo ku dhowaa xayndaabka putin maraykanka ayaa jimcihii daahfura dacwo dembiyeed ka dhan ah gabar lagu magacaabo elena alexevna oo ah afartan iyo afar sano jir kasoo jeeda magaalada st petersburg waana dacwadii ugu horeysay ee faragelinta doorashada labada kun iyo sideed iyo tobanka sida lagu xusay dacwadda loo haysto qusyasnova ayaa muujisay in ay gabadhani ahayd madaxa xisaabaadka ee mashruuc ay ruushku doonayeen in ay doorashada dalkan ku farageliyaan oo lagu magacaabo mashruuca lakhta waraaqaha lagu soo dacweeyey quusyas nova ayaa lagu muujiyey qarashaad ay ku bixinaysay baraha xiriirka bulshada xayeysiin iyo weliba dhiirgelin loo sameynayay sidoo kalena waxa ay sameynaysay bogag facebook iyo twitter ah kuwaasoo soo jiitay kumanaan kun oo taageerayaal ah oo raacanayay bogagaasi
maxamed dawji oo ah bilyaneerka ugu da-da yar qaaradda afrika ayaa dib u helay xorriyaddiisa kadib markii uu muddo ka badan hal toddobaad gacanta ugu jiray rag hubaysan oo ka afduubay gudaha magaalada daarasalaam hadal qoraal ah oo uu soo dhigay maanta barta twitter-ka ee shirikadda uu madaxda ka yahay ayuu maxamed dawji ku xaqiijiyey sii deyntiisa ma faahfaahin cidda afduubatay mana jirto koox sheegatay mas-uuliyadda afduubka bilineerkan reer tanzaniya horaantii bishan ayay laba nin oo hubaysan oo wejiyada duubtay ninkani ka afduubeen meel u dhow hoteelka colesium ee magaalada daarasalaam dawji ayaa madax u ah shirikadda m e t l group oo ka howlgasha in ka badan toban wadan waxaa shirkadani ay ka ganacsataa beeraha gaadiidka caymiska iyo waxsoo saarka cuntada hantida maxamed dawji ayaa lagu qadaraa hal dhibic shan bilyan oo doolarka maraykanka ah warkaasina dhegeystayaal wuxuu idinkaga imaanayey v o a aan ku bilownay ciidamo ka tirsan kuwa puntland ayaa saakay gadood ciidan ka sameeyey magaalada iyaga oo ka cabanaya mushaarkoodii oo ka maqan muddo bilo ah gadoodka ciidamadan ayaa kusoo aadaya xili magaalada uu ka socdo qabanqaabada shirka wadatashiga maamul goboleedyada oo toddobaadkan halkaasi ka dhacaya wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan boosaaso kasoo diray ciidamadan gadoodka sameeyey ayaa ka tirsanaa ciidamada madaxtooyada puntland ee magaalada garowe kuwaasoo mushaar la-aan ka tirsanaya maamulka ciidankan ayaa saaka ay dadweynuhu ku waabariisteen iyagoo jiray wadada aada xarumaha ay ku shaqeeyaan hay-adaha dowladda ee halbowlaha u ah maamulka puntland ciidamadan ayaa sheegay inay ka cabanayaan xuquuq mushaar oo ay lahaayeen oo kaga maqan maamulka puntland taasoo ku dhow ugu yaraan toddoba bilood in ay ka maqan tahay sida uu v o a u sheegay mid ka mid ah saraakiishii maanta godoodka sameeyey haddaba saacada kadib oo ay waddadaasi u xirneyd ciidamadan oo ay markaasi istaageen isu socodka gaadiidka iyo weliba shaqaalaha ka shaqeeya wasaaradahaasi ayaa ugu dambeyn waxay sheegayaan in lagu qanciyey ciidamadaasi inay heli doonaan laba bilood oo ka mid ah toddobada bilood ee ka maqan xuquuqdooda mushaarka islamarkaana ay heli doonaan shan iyo labaatanka bishan aan ku guda jirno sida uu v o a mar kale u sheegay mid ka mid ah saraakiisha maanta godood ka sameeyey ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamo ka tirsan maamulka puntland ay godood sameeyaan kuwaas oo ka cabanaya xuquuqda mushaarkooda oo ka maqan docda kale waxaa maanta magaalada garowe caasimada maamulka puntland gaaray madaxda maamul goboleedyada dalka qaarkood kuwaas oo shirkoodii ugu horreeyey ku yee magaalada garowe inkastoo uu shirkaasi uu ka maqan yahay madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo horey isaga u sheegay inuu heshiis la gaaray dowladda federaalk soomaaliya yuusuf maxamuud v o e boosaaso
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington dhowaanahan waxaa isa soo taraya shirkadaha caymiska ee laga furayo somalilan kuwaasi oo adeegyo badan oo ay bixinayaan aanay dadku hore u aqoonin sharciga caymiska ayaan isna weli ka jirin somalilan munaasabad si rasmi ah loogu daahfuraya shirkadda caymiska ee geeska afrika ayaa maanta lagu qabta hargeysa iyadoo mas-uuliyiinta dowladda ee u xil saaranina ay sheegeen in ay dhowaan samayn doonaan sharciyadii caymiska munaasabadaasi waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda iyo xisbiyada iyo ganacsatadaba ka socday wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariye ayaa warbixintan kasoo diray hargeysa iskutashiga iyo wadaagga bixinta wixii dhibaato kusoo hoyatay qofku waa mid dhaqan ahaan soomaalida u dhexaysa iyadoo cid walba dhinaceeda wadaagta qaybsiga dhibta hase haatee adeegyada caymiska ee ku qotoma nidaamka casriga ahi waa mid ku cusub somalilan sannadihii u dambeeyey inkastoo hore u jirta shirkad caymis oo aad tii u horreysay haddana maanta waxaa magaalada hargeysa lagaga dhawaaqay furitaanka rasmiga shirkadda caymiska ee geeska africa ama horn of africa insurance taasoo ay furitaankeeda ka qaybgaleen mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda xisbiyada iyo ganacsatadaba ka socotay guddoomiyaha kana mid ah asaasayaasha shirkadda caymiska ee geeska africa yusra adan amraar ayaa ka warbixisay ujeedada shirkadan waxyaabaha aanu maaragtay shirkadda iyadani samayso waxaa ka mid ah caymiska gaadiidka caymiska alaabta badda iyo beriga maraysa waad og tihiin gadigiin gaadiidka dhibaatada inaga haysata gawaaridii way soo bateen jidadkii way yaryihiin had iyo jeer markuu accident dhaco inshuur maaha gawaarida mar allaaliya markaad had gurigaaga ka baxdo khatar baad ku jirtaa ama qof kaleaad khatar gelinaysaa haddaanad insurance lahayn yusur waxay sheegtay in sidoo kale ay bixinayaan caymiska caafimaadka badaha iyo kuwa shakhsiga ah waxaana tilmaantay kaalinta caymisku ka qaadan karo yaraynta saameynta taban ee qabiilka iyo qabyaalada haddii aad ka soo qaad maxay hayday ka qaadato insuranceba ka soo qaadato adoo alaab soo dejinaya china aad ka soo qaadato insurance alaabtiibaad soo china ka keentay company chinese aad ka soo qaadatay alaabtiiba halkan timiday waa iyadoo jaban bay timiday maxaad samaynay ma waxaad intood dayuurad raacda haddana china tegi ood combanigii la xidhiidho dooran insurancekii soo celiya way kugu qoslayaanba laakiin haddii company waddanka dhexdiisa aad ka qaadato insuranceka dee alaabta abaad ku garaacaysa waxay unaysaa taasay ugu dhacday taasoo dhacday iyo kaad la xisaabtamaysaa daas darteed baa had iyo jeer waddanka looga qaataa insuranceka inta badan sharciyadda iyo sameynta sharciga ka hor inta aan la samaynin adeegeen noocan ahay waxay qayb ka noqdaan helitaanka biyo-ad suurto gelinaysa in adeegyadani hana qaadaan somalilanse kama jiraan sharciyo la xidhiidha caymiska hase haatee guddoomiyaha baanka dhexe cali ibraahim ayaa arrintaas sharciyadda ka hadlay iminka waxaa jira laba kambaniyo takaaful insurance la yidhaahdo oo iyaga qudhuda dhowaan la sameeyey hoon fafarka insurance waa kii saddexaad ee ka furan somaliland marka waad garan kartaa shan kun oo sannadood insurance jiray iyo maanta inagu aynu bilaabayno gaabka udhexeeya waa gaab weyn dib u dhacaana waxaa keenay dowladihii somaliland ee kala dambeeyey toddoba iyo labaatankaa sannadood oo aan u samaynin shuruuc iyo regulation lagu hago shirkadaha caymiska ilaa imikana ma jiro marka kabaan ahaan insha allah waxaan ku dadaalaynaa maadaama insurance uu hoos yimaado banka dhexe oo financial institution waxlaal wixii financial waxay hoos yimaadaan bangiga dhexe marka two thousand nineteen haddii la yidhahdo waxaan ku dadaalaynaa inaanu samayno insurance act oo aanu xeerkii samayno una samayno regulation kale oo haga ama hogaamiya insurance companies guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada axmed yaasiin sheekh cali ayaanleh oo isna ka mid ah mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay ayaa dhinaciisa sheegay in gole sharci deji ahaan ay arrintaasi ka go-an tahay si xeer ina dhaqaya oo xuquuqda company insurance kale muwaadinka dhibtu gaadhayso iyo kan dhibgeystaha aba xuquuqdoodii wada simaya oo wada sugaya si aynu samay sidii guddoomiyaha baanku halkan ka sheegay waxaan anaguna ballan qaadaynaa marka u horeysa ee lasoo ururiyo sanadka cusub ay noo bilaabmaya anaguna ajandaha headline sare ayaanu soo gelin doonaa inuu horta yeesho sharci insurance dhibaatada ma u baahannahay insurance ha
guddoomiyaha rugta ganacsiga maxamed shugri jaamac ayaa isna caymiska ku tilmaamay mid hoos u dhigi kara hirdanka ku dhisan qabiilka iyo qabyaalada wasiirka wasaaradda ganacsiga maxamuud xasan sacad saajin ayaa isna tilmaamay in loo baahan yahay caymiska islamarkaana ay tahay in la dhiirigeliyo oo ay soo dhoweynayaan geesta kale wasiirka arrimaha dibadda dr sacad ali shire ayaa isna tilmaamay kaalinta uu horumarka ku leeyahay caymiska iyo baananku had iyo jeer waxaana soo maraa dad doonaya waddanka inay maal gashadaan su-aalaha ugu horreeya na weydiiyaan waxa weeye waddanku bangi ma leeyahy waddanku caymis ma leeyahy waa su-aalaha ugu badan waayo qofka maalka gashanaya waddan laba waxa buu eegaya wuxuu eegayaa wuxuu ka macaashaayo iyo wuxuu eegayaa riskiga amba khatarta ugu sugan hadduu waddankaa maal gashado guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cud injineer faysal cali waraabe ayaa isna halkaasi ka sheegay anna aaminaan ku xigayaaye waan isbishow garaynayaa insha allahu tacaala toconaya insha allah dad dad iyo xoolo waxaan leeyahay waanna waan insha allah waanna waan showgaray marka waxaan jecellay inaynu dadka example u noqono role model u noqono waynu ku dhiirigelinaan jecellahay yusr iyo inankeedii iyo raacin waxaan leeyahay welcome welcome back home intii munaasabadaasi socotay iyana waxaa halkaasi ka hadlay ganacsato kala duwan oo dhammaantood ku dheeraaday muhiimadda ay leeyahay caymiska iyo waxa uu ku kordhin karo nidaamyada ganacsi iyo sidoo kale horumarka ka jira somalilan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a dalka boqortooyada sacuudiga ayaa qirayay in wariyihii lagu waayay qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul jamaal kashikji uu ku dhintay isgacanqaad qunsuliyadda gudaheeda ka dhacay waxaana ay ballan qaaday boqortooyada in baaritaan dheeraada ah oo muddo bil socon doonta ay samayn doonto wariyaha v o eda ugu soo waranta dhinaca diblomaasiyadda sindi sain ayaa inoo soo dirtay wararkii ugu dambeeyey waxaana soo jeedinaya maxamed colaad xasan sacuudiga ayaa qiray dhimashada weriye kashigji waxa uu sheegay in dhaxal sugaha boqortooyada maxamuud bin salmaan uu mas-uul ka noqon doono baaris muddo bilah socon doonta dowladda sacuudiga ayaa sheegtay inay shaqada ka erisay shan ka mid a saraakiisheeda sarsare siddeed iyo toban kalena ay xirtay kadib baarista lagu xaqiijiyey dhimashada kashegji saraakiisha la eriyey ayaa waxaa ku jira ku-xigeenka sirdoonka mejor genaraal axmed al casiiri iyo la taliyaha arrimaha sharciga boqortooyada sacuudi arebiya sacuuda al kaxtaani kuwaa oo labadooduba iska fogeeyey inay wax ka ogaayeen dilka wariyaha hadalkan ayaa xalay lagaga dhawaaqay magaalada riyaad magaaladan washingtonna jimcihii shalay waxaa dad arrintan ka dibadbaxayay ay socod ku tageen aqalka cad iyo xarunta wasaaradda arrimaha dibadda iyagoo dalbanayay in maamulka trump uu jawaab adag ka bixiyo dilka weriye kashegji xukuumadda turkiga ayaa horey u sheegtay in weriye kashokji la dilay xubin xubinna loogu dhex googooyey qunsuliyadda dhexdeeda dilkaas oo ay fuliyeen sida baarayaasha turkigu sheegeen shan iyo toban ka mid ah sirdoonka sacuudiga oo dalkaasi u duulay kadibna ka duulay isla maalintii uu falkaa dhacayay ee labadii bisha oktoobar mudanayaasha koongareska maraykanka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka ayaa dhaleeceeyey kulan uu xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo talaadadii la qaatay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arebiya bombeyo ayaa difaacay kulamadiisa sacuudiga mar uu waraysi ku siiyey greta van sostren oo la shaqaysa v o eda jimcihii shalay isagoo ku sugan magaalada mexico city
markii aan u socdaalay sacuudiga waxaan la kulmay boqorka waxaan kaloo kulan dheer aan wada qaadanay dhaxal sugaha boqortooyada waxaan la kulmay wasiirka arrimaha dibadda caadil aljubayr waxaan u caddeeyey dhammaantood in maraykanku uusan dhayalsanaynin arrintan inaanan oggolaanaynin in dad sharci darro layskaga dilo waxaan u sheegay in waxaasi aysan ahayn wax qiyamka maraykanku oggolaanayo waxaa kaloon u sheegay in arrintan ay mas-uuliyadda ka saaran tahay maadaama ay ka dhex dhacday qunsuliyadda sacuudiga safiirkii hore ee maraykanka ee sacuudiga james smith ayaa weli ka shakisan in maamulka trump ay tallaabo adag oo dhinaca xuquuqul insaanka ah ay ka qaadi karaan boqortooyada sacuudi arabiya iyon kale
maamulkani waxa uu ku sifoobay mid xidhiir dhaqaale la leh sacuudiga kaasoo laga soo hormariyey xidhiirkii istaraatiijiga ahaa ee aannu lahayn markiian anigu shaqada hayeyna waxaannu ka wada hadli jirnay arrimaha xuquuqda dumarka xuquuqda aadamaha iyo xorriyadda dadka hadda intaasoo dhan mid ka mid ihii ma socdo waayo xidhiirka ka dhexeeya waa mid xoogga saaraya dana gaara oo ku salaysan lacag koox ka kooban labada xisbi ee maraykanka oo sanatarro ah ayaa iyagu qaatay mowqif cad robin wright waxa ay ka tirsan tahay xarunta daraasaadka ee woodrow wilson
jamhuuriyiintu waxa ay bixiyeen jawaabo kulkulul waxay ila tahay inayba ka coddheeraayeen kuwa dimuqraadiyiinta arrintan waxa ay ka mid tahay waxyaabo fara ku tiris ah oo laba dhinac ay isku dhinac ka arkaan haddiiba aysan ahayn tan keliya xukuumadda washington waa in hadda ay go'aansataa sida ay uga jawaabayso qirashada sacuudiga ee dilka kashukji kadib markii riyaad ay muddo laba toddobaada ku doodaysay inaysan waxba kala socon wixii ku dhacay weriyaha madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa wixii dhacay ku tilmaamay mid aan la aqbali karin isagoo raaciyey in sacuudigu uu tallaabo muhiima u qaaday xariga shakhsiyaadka arrintan lala xiriiriyey weliba si deg dega warbixintaasina waxaa diyaarisay wariyaha v o eda dhinaca diblomaasiyadda sayndisayn waxaana soo jeedinayay maxamed colaad xasan markana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka jamaal axmed cismaan ayaa noo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo toddobaadkan booqday xarunta v o e london ayaa waraysi uu idaacadda v o e da siiyo waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka midka yihiin amniga siyaasadda dalka ujeedka loo aasaasay xisbiga uu hogaamiyo isbedelada ka dhacay gobolka iyo arrimo kale dabcan waad ogtahay annagu an xisbi samaynay berigaas xisbiyo badana samaysmay dalka ka samaysmay laakiin xisbiyadaas waxay u samaysmeen si oo aan yani meel cidlahay meel banaanay ka samaysmeen oo shuruucdii iyo wixii ma jirin laakiin maanta dee sharcigii xisbiyada dalka ka jiro siyaasad dowladdu waxay qaadatay xisbiyadu inay shaqeeyaan siyaasadda xisbiya lagu galo ololihii doorashada bilowday ma sax ma ahan lianna doorashada weli ma dhowa laba sanaa ka dhiman qof laba sano ololo wadi karana sidiisaba ma jirin laakiin sameynta xisbiyadu dee ololaha kamid maa ko cilaaqaadka maamul dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka hadda ka dhexeey wuxuu kamid yahay meelaha aan isleeyahay sida loo sameeyey sida loo loo xaliyay ama loo wajahay si ka duwan oo ka ron amaa loo wajahi kara ay ugu jirtay kamid tahay dowladda dabcan dhexe ayaa laga rabaa maamuladan waa dalka qeybihiisi kala duwanaay oo dhan dowladda ayadaa laga rabaa inay isku hayso dadka iyo kalsoonida lasoo celiyo mana u arko in horumar badan oo weliba khaasatan dhinaca siyaasadda ah la gaari karo haddii wada shaqeyn dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu aanay jirin kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo v o eda toddobaadkan la hadlay xukuumadda soomaaliya ayaa dhinaca kale taageero u muujisay dowladda sacuudiga iyadoo sheegtay inay ku garab istaagayso ilaalinta danaheeda dhaqaale qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa toddobaadkan lagu sheegay in soomaaliya ay mar kale ku celinayso mowqifkeeda sugan ee ay ku taageerayso degnaanshiyaha iyo qarannimada dalalka carabta waxaana arrintaasi ay imaanaysaa kadib markii dalal dhowr ah ay u hanjabeen dowladda sacuudiga kadib markii lagu eedeeyey dowladda sacuudiga in ay ku lug leedahay dil la sheegay in loo geystay weriye jamaal khashuqji oo labadii bishan oktoobar lagu waayey qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa arrimahaasi v o a kala hadlay sacuudigu waxay dareemeen in ay hanjabaad iyo ku socoto maaragtay hanjabaad oo oo maaragtay lagu khalkhalgelinayo wayna ka jawaabeen annaga iyo dalalka kale walaalaha iyo saaxiibnimada sacuudiga kala dhexaysana waanu waa u gurmanay oo garab istaagnay oo adkaynay inaysan habboonayn in sacuudiga dhaqaalahooda iyo nabadgelyadooda iyo madax banaanadooda intaba khatar la geliyo dowladda soomaaliya mowqifkama ay qaadan ninkaas journalistaha maaragtay xaalkiisa maxaa yeelay taas weli aad ka warhaysid weli way socotaa maxaa la yihahdaa baaritaankiisii kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad wakaaladda wararka associated press ayaa toddobaadkan waxa ay warisay in duqayn maraykanku ka geystay bartamaha soomaaliya ay ku dileen ku dhowaad lixdan ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab duqayntan ayaa labiyo tobankii bishan waxa ay ka dhacday deegaan labaatan kilomitir u jirta magaalada xaradheer ee gobolka mudug dhinaca kale toddobaadkan dagaal dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo kooxda al-shabaab kana dhacay deegaanka daynuna ee duleedka magaalada baydhabo ayaa la sheegay inay ku dhinteen sagaal qof oo dhinacyadii dagaalamay ah soomaaliya ayaa toddobaadkan waxa ay ku biirtay guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey waxaana golaha guud ee qaramada midoobey kulan ay toddobaadkan yeesheen ay ku doorteen in guddigaasi lagu soo daro dalalka burkina faso cameroon eritrea togo soomaaliya baxrain bangaladesh fiji indiya filibiin bulgaria jek republic argentina bahamas urugway austria denmark iyo dalka talyaaniga hay-adaha xuquuqul insaanka qaarkood ayaa walaac ka muujiya arrintaasi waxaana ay sheegeen in dalal dhowr ah oo aanan xuquuqda aadanaha laga tixgelinin ay ku biireen golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey arrintaani qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waa tahay aynu ku soo labana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad barnaamijkaba ku maqlayseen toddobaadkan soomaaliya waxay ka mid noqotay dalalka xubnaha ka ah guddiga xaquuqul insaanka ee qaramada midoobey arrintaasi waxaa cambaareeyey hay-adaha xaquuqul insaanka caalamiga oo human rights watch ay ka midka tahay waxay ku doodayaan in dalal soomaaliya ay ka midka tahay ay xaquuqul insaanku ay aada ugu liitaan islamar ahaantaasina aanay garwadeen ka noqon karaynin ilaalinta xaquuqul insaanka caalamiga haddaba arrimahani waxaa ila qaadaa dhigaya maxamed xaadir nuure maxamuud oo ku sugan magaalada muqdisho kana faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada marka hore maxamed in ay soomaaliya ka mid noqoto guddiga xaquuqul insaanka ee qaramada midoobey maxaa loo fasiran karaa bismillah runtii horta dhinaca markii laga fiiriyo soomaaliya inay qeyb ka noqoto yani duwalka ama ururada caalamiga sida ururkan hadda xuquuqda ilaalinta xuquuqda aadanaha oo kaleeto waa arrin wanaagsan oo dabcan dalka iyo dadka oo masaalix ugu jirto laakiin su-aasha la isweydiin karaa waxay tahay jamaalow haddii eritrea iyo soomaaliya iyo wadamo lamida oo human rights ku eedeeyeen in yani kaalimaha hore ay ugu jiraan dadka aanan dhowrin xuquuqda aadanaha maantana xubno buuxa ka noqday yani sidee ay isku qaadan kartaa waa su-aasha la raba in adduunkan ay ka daadegto dabcan madaxda wakiilada ugu noqon doonta laftirkoodana qaabka ay dalalkooda ay ugu gadi karaan in maaragtay xaquuqda la ilaaliyana aragti taagan oo u baahan in yani wax badan la taxliiliyo dhinacaas marka laga soo tago ka waran dalalkani maadaama guddiga xaququl insaanka ee qaramada midoobey maadaama ay ka mid noqdeen ma laga yaabaa in arrintaasi ay dhiirigelin u noqoto ayaga laf ahaantooda inay isasaxaan oo xuquuqda ay ilaaliyaan maadaama booskaasi ay ku fadhiyaan ay ka dhabeeyaan oo ay ka tarjumaan waxay meesha fadhiyaan runtii waa aragti aya laftirkeeda jirto in yani dib isku qabtaan oo wixii horey oo qaladaada u dhacaaya la saxo oo ay ilaaliyaan maaragtay xaquuqda dalka iyo dadkooda ayagoo ixtiraamaya ka xubinnimada ay ka noqdeen ururka xaquuqda aadanaha ama xuquuqul insaanka taas waa wax dhici kara oo laga yaabo waay laakiin qadiyada jirtaa waxay tahay wax muddo fog ay kusoo dhaqmayeen yani umaleymaa urur hadda lagu biiray inuu markiiba si fudud ugu doodin karo yani dhaqamadii muddooyinka badan ay ku dhaqmayeen aad buu mahadsan yahay maxamed xaadir nuurre maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa dhegaystayaal intaas ayaana barnaamijka kusoo gebagabaynaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
dhacdooyinka toddobaadkii jamaal axmed cismaan aanu intaasi ku dhaafno markana waa barnaamijka xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur waa kuwan
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaana daadihinaya ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur buqaale ibraahim warqadda ugu horraysa noo soo qabo hooyo raaxo cadde iyo waxay yidhaahdeen adeer cabduqaadir cilmi iyo maxamed cabdiraxmaan iyo axmed cabdiraxmaan iyo sacdiye cabdiraxmaan saado cabdiraxmaan xaawo cabdiraxmaan onsal cabdiraxmaan iyo suuban cabdiraxmaan iyo ugaas xasan bashiir saciid iyo xuseen maxamed guuleed liban maxamed shirwac dhammaan ilmo cabdiraxmaan waxay hambali jecel yihiin inay gaarsiiyaan sawdo cabdiraxmaan iyo seegeeda saadiq oo gabarh ay ugu dhalatay gaalkacyo ducaduna waa xaggina ay leeyihiin gabadhaasi maxaa ugu ducaynaysaa waxaanu leenahay adeer noqotii dalkeeda diinteeda iyo nafteedaba anfacda ibraahim dhambaalka iigu horeeya waxaa soo diray dadka kale ah macalin khaalid yuusuf jaamac iyo macalin xasan cabdi albasri macalin cabdulaahi shaqlane macalin bashiir sheekh maxamed iyo macalin cabdisalaam sheekh cismaan macalin maxamed sheekh cabdilqani xaaji macalin cabdulaahi aadan caduur maamo caasho oogle iyo maamo jawaahir maxamed maamo jawaahir axmed maamo xaali cismaan iyo saade yaasiin jaamac faadimo sheekh cabdiweli sheekh ubax ismaaciil iyo xubbi aadan jaamac xanaan jaamac cali xabso sheekh axmed iyo ceydiruus cabdikariim axmed cabdi shire yaasir sheekh cabdikariim iyo axmed yare cabdulaahi ismaaciil barkhad macalin ciise dawaaf macalin jaamac iyo maxamed sheekh axmed khaliif maxamuud muuse iyo xasan xuseen dhammaan dadkan oo kala jooga baa layidhi hargeysa wajaale kanada burco garoowe gaalkacyo ufeyn boosaaso dan goronyo qardho iyo eyl waxay halkan hambalyo aroos ay uga dirayaan aadan maxamed xasan iyo marwadiisa guddoon aadan jaamac oo arooskooda uu ka dhacay gobolka togdheer ducaduna waa xaggiina noqda kuwii isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin heesta ugu horraysa nuuren dhegaystayaashan u soo qabanayna galabta waa hadmaan hoy wadagelaynaa waxaa wadajir ugu luqeeya xuseen shire iyo fawsiya fanka dhegaysuwa
haweenkii haybad wacan ufanusamakahodanka kuwa haybiya hadiya jee ku hamiya haweenkii haybad wacan hareer layska mamaree iboy disaha kalgacale aduu kugu hagayehe aduu kugu hagayehe hareer layska mamaree iboy iboy iboy disaha kalgacale aduu kugu hagayehe aduu kugu hagayehe ruxibatiisaha hadleed jacaylba igu cabsaday absaday heryada suray naftaadu hadiyay admaan hoy wada galaa ruxibatiis lahaa halleen jacayl baa iigu absaday absaday heeryadaa suray naftaaku hadiyadee admaan way wadagalaa
admaan hoy wadagelaynaa codadkii xuseen shide jaamac iyo fawsiyo fanka ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaarada nuur haye daandureyo waxaa gacantayda ku jirta hambalyo aroos waxaana lagu bilaabay marka hore waxaanu salaamaynaa shaqaalaha v o e da gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka salaamaha waan idinka guddoonay saaxiibayaal waxaa diraya dadka kale ah hooyo xaawo xirsi cabdi iyo aaba cabdulaahi xuseen maxamed ruweyda cabdulaahi xuseen iyo asma cabdulaahi xuseen iyo isra cabdulaahi xuseen iyo dhammaan ilmo cabdulaahi xuseen dadka kale oo diraya waxaa ku jira cabdinaasir xirsi iidle amiin yuusuf khasaaro axmed weli xuseen maxamuud daandureyo waa wariyaashii muqdisho oo aanan kala harin ibraahim maxamed aadan ayaa ku jira iyo cabdulqaasim macalin axmed iyo cabdilatiif xuseen samatar farxiye maxamed khayre cabdulqaadir maxamed cabdulle okey waa wariyaheenii muqdisho leylo muuse sheekh madoobe iyo canab maxamed yare xanad cali guuleed aweys xaaji nuur aarki iyo dhammaan wariyaasha magaalada muqdisho waxay hambalyo kal iyo laab ah ay u dirayaan maxamed cabdulaahi xuseen iyo gacladiisa raxmo cali salaad oo rooskooda uu ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin aamiin ayaanu leenahay waa hagaag waxaa noo baaqaya zaynab xaaji maxamed iyo farduuse sheekh cabdiraxmaan cabdulaahi iyo amiin yuusuf khasaaro iyo axmed maxamuud dhicisow iyo cabdilatiif xuseen samatar xasan maxamed daahir iyo cabdifataax macali nuur iyo cabdinaasir xirsi iile iyo xaaskiisa wiilo cali bulxan iyo dhammaanba caruurtooda yusra cabdinaasir xirsi iile iyo almas cabdinaasir xirsi iile iyo ayaan cabdinaasir xirsi iile ahlaam cabdinaasir xirsi iidle iyo sayid cali cabdinaasir xirsi ciidle dhammaanna waxa ay leeyihiin waxaan jecelnahay inaan bogaadino taaniyadna aan gaarsiino cabdifataax macalin shukri iyo basre yuusuf seed oo magaalada muqdisho ku aqalgalay waxayna leeyihiin arooskan allaha ka dhigi mid aad kala kulantaan farxad ee barheeda kale si ubad qarqaba aamiin ayaan leenahay haatanna kaalimihii heesaha waxaannu dhegaystayaasha u soo qabannay heesta waqti iyo fanaanada hani u k
waqtaa i wadee
sanadkii aan uk ayaan intaas ku dhaafinaa dhankii dhambaalada nuur haya dhambaalka gacanteeda ku jira daanduray waa taaniya dalasho waxaana diraya dadka kale ah hoysayne maxamed nuur iyo aaba cabdulaahi gargaar cabdirasaaq maxamed cali dabci iyo cabaas maxamed cali nimco maxamed nuur cadaawe cabdisalaan macow iyo xuseen maxamed guuleed liibaan maxamed shirwac ugaas xasan bashiir iyo cabdulcasiis cabdulaahi daahir saciid macalin bashiir faranuug iyo nicaam jaamac abshir maxamed nuur tifow iyo shaafici cali cabdiraxmaan iyo asxaab kale oo aad u tiro badan baa laleeyahay waxaanay tahanliya dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan shamse maxamed cali iyo maxamed cabdulaahi gargaar oo wiil uu ugu dhashay magaalada baydhabo waxaa loo bixiyey cabdimaalig maxamed cabdulaahi waxaanu leenahay adeer soo barbaar noqo kii dantiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay nuur dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo xaliimo cali maxamed iyo abti cabdulaahi cali maxamed cabdibanaan ku magac dheer iyo xaaskiisa aayo faadumo maxamed iyo caruurtooda abooto faay maxamed maalin iyo maxamed muuse julcow iyo xaaskiisa zahre maxamuud iyo caruurtooda cabdulaahi xasan nuur iyo xaaskiisa raxmo macalin axmed iyo caruurtooda maryan xasan nuur iyo saygeeda maxamed sheekh xasan iyo waxay yidhahdeen zahre xasan nuur iyo saygeeda daahir xaamud xasan iyo caruurtooda iyo nuur xasan nuur iyo xaaskiisa maryan muxidiin iyo gabadhooda iyo raxmo xasan nuur iyo caruurteeda dhammaan reer xasan nuur gacal waxay hambalyo gaarsiinayaan nimco xasan nuur iyo cabdiraxmaan sheekh maxamuud gurbiye oo wiilu ugu dhashay kow iyo tobankii bishan oktoobar magaalada jowhar wiilkaas oo loo bixiyey anas waxaan leenahay anas noqo kii soo weynaada oo waalidkii iyo dalkiisaba anfaca
haatanna kaalimihii heesaha ibraahim adigaan ku daaya heestan
salaam dhegeystayaasheenna waxaan u soo qabanaynaa kaan hilow u qabo oon haweystay
walle waa hees cajiib ah inta aanan maqal heesta ereyada ma ka gartay hilib meelayaano hunfeyna waa hee ulahaadaday waxaa ku luqaynaysa fanaanada luul jaylaani
Thank you.
heestii hunfey iyo luljalaan ayaan taas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa nuur dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo cafiifo macalin cabdulqaadir maxamed cusmaan maxamed iyo bishaare cusmaan maxamed iyo haajiro cusmaan maxamed iyo cabdiraxmaan cusmaan maxamed iyo faadumo cusmaan maxamed zaynab cusmaan maxamed firdowse axmed xasan iyo cabdi sankuus maxamed iyo xuseen cabdi sankuus iyo waxay yidhahdeen hooyo nuuriyo axmed aabe xuseen axmed iyo deerin xuseen axmed iyo aadan xaaji nuunow iyo maxamed macalin axmed maxamed dheere iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin taaniyo dhalasho inay gaarsiiyaan maxamuud cusmaan maxamed iyo daynabo xuseen axmed oo wiil ugu dhashay gobolka baay xaafadda wadajir waxaana wiilkaas aan leenaha bay yidhaahdeen allaha ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay dhambaalka gacanteeda ku jira waa tahniyad dhalasho waxaana diraya dadka kale ah maxamed shariif maxamed nuur iyo jawahare maxamuud ow xasan rayaan maxamed shariif iyo cabdulqaadir maxamed shariif raxme maxamed shariif iyo cabdicasood maxamuud cali xirsi iyo dhammaan maamulka macalimiintii ardayda iskuulka big ben school of english ee ku yaala baaliyada caasimadda jabuuti gaar ahaan xaafadweynta balbala waxa ay hambalyo dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan yuusuf maxamed cumar iyo marwo naadis weli oo wiil uu ugu dhashay magaala jigjiga wiilkaas waxaa loo bixiyey xamsa yuusuf maxamed cumar xamse waxaanu leenahay adeernoqo kii dalkiisa diintiisa iyo naftiisaba anfaca aamiin waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray siidow xaaji ibraahim mukhtaar xaaji ibraahim iyo rashiid ronow mursal iyo mukhtaar daahir dhuure iyo maxamed kuule macalin iyo xaawo cabdiguur iyo maxamed deeq iyo waxay yidhahdeen maxamuud maadey iyo mukhtaar daahir dhure iyo bakar buulo cali iyo elyaas cabdulaahi iyo cali macalin cali joon iyo ciise xasan ibraahim iyo aadan xaaji nuunow iyo maxamed nuurow iyo kamaal cabdirasaaq gesdeer dhammaan asxaabtaasi waxa ay jecel yihiin inay taanid u diraan daahir xaaji ibraahim daahir gaabow iyo qureesho maxamed yare oo gabar ay u dhalatay oo ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigo tii soo weynaata oo waalidkeed waxtarta aamin ayaan leenahay dhammaalkanna waxa uu naga soo gaaray nimcaan jaamaca maxamed iyo yaasiin jaamaca maxamed iyo cali aadan maxamed qadar sulaymaan maxamed iyo aamine aadan maxamed iyo gurey aadan iyo maxamed ciise maxamed iyo maxamed cali caalin iyo sacad maxamed daahir cabdi maxamed diiriye iyo dhammaanba waxay yidhahdeen reer maxamed diiriye waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxayna taaniid gaarsiinayaan maxamuud aadan maxamed iyo zaynab maxamed xaashi oo wiil ugu dhashay gobolka togdheer waxaana ay leeyihiin ducaduwa xaggeenna wiilkaas waxaan leenahay noqo kii soo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca waa tahay dhegaystayaal heesta kale aan idiin soo qabanayno waa dorraato dorraato maxaan ku doonay codadkii cabdulaahi cumar xarago iyo kiise xaajaad
hadduu dhogka horo ma dareema qoyaane dabkii cashaqu ma dareema qoyaane dabkii cashaqa ma ku gubay ma ku gubay ma ku gubay ma ku gubay ma ku gubay ma ku gubay ma dareema qoyaane dabkii cashaqu ma dareema qoyaane dabkii cashaqa ma ku gubay ma ku gubay ma ku gubay ma ku gubay ma ku gubay ma ku gubay damaqday dahab la muudiyey daraaday daraaday daraaday daraaday maxaa ku gadhay daraaday daraaday daraaday daraaday maxaa ku gadhay
marka doonta dogayso dadka saaran dusheeda naxdinuu isla darsaane marka doonta dogayso
intaas ayaan dhegeystayaal kaga gudbaynaa durhaato cabdulaahi cumar xarago iyo kinsi xaaji aadan daandureyo waxaa toddobaadkan ugu badan warqadaha dhalashada ee waxa aan hadda hayaa dhambaal dahniyad dhalasho waxaana daraya dadka kale ah suldaan axmed daacad weriye mahad bashiir xilif iyo sucaad cabdi warsame mursal geelle iyo siciid nuur isaaq idriis cabdi khaliif iyo iidle macalin daahir doctor xuseen cabdulaahi warsame ayaan cabdisalaan xaashi iyo qadar duraan warsame sayid nuur daahir warsame iyo xamdi cabdi warsame sade faarax weero iyo axmed duraan warsame gumaas cabdi warsame iyo cadar weyl warsame nimco duraan warsame iyo siciid nuur isaaq deeq sheekh warsame iyo maxamed deeq geese laqe dhammaan dadkaas oo kala jooga dunida daafeheeda waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay la wadaagayaan baa layidhi abwaan mahad weyl warsame iyo marwadiisa aamine cabdi warsame oo wiil uu ugu dhashay degmada caabud waaq taariikhdu markii ay ahayd toddobaiyo tobanka bishan oktoobar labada kun sideed iyo tobanka wiilkana waxaa loo bixiyey shukri mahad weyl waxaanu leenahay adeer noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisba anfaca aamiin dhammaalkana waxa uu nooga yimid nuur weriye xakiin xuseen xasan iyo hooyo batuulo cusmaan fuundi iyo yasmiin jaamac iyo ansar axmed weriye maxamed cabdi maxamed lakiman iyo sharmaarke cabduqaadir jaamac iyo maxamuud axmed colojoog iyo waxay yidhaahdeen xaawo axmed maxamed iyo fartuun cabdiraxmaan cabdulle iyo firdowso khaliif yuusuf iyo waxay yidhahdeen cabdirashiid bashiir maxamuud iyo hooyo salma maxamed shiiraar sumaya siciid khaliif iyo aanisa ismaaciil garaad iyo cawo maxamuud garaad iyo cabdicasiis maxamuud cabdi dhammaan dadkaasna waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan cabdicasiis ismaaciil garaad iyo shukri xasan saleebaan oo aruuskooda uu ka qabsoomay sarmaayo gobolka suul waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku raya eebbana uu kala sii ubad qayr qabaa aamin ayaan leenahay wada jireen nabadgala waa tahay daandureyow dhankayga waxaan hayaa dhambaal ay soo direen dadka kale ah mawliid muuse maxamuud iyo maxamed shariif maxamed nuur maxamed askari iyo siyaad cabdi aadan waxaana ay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan axmed haashim khaliif ibraahim cadde iyo marwe shukri sheekh maxamed xasan oo laba gabdhood oo mataano ahay ay ugu dhasheen magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti mataanahaas oo loo kala bixiyey safwa iyo marwa yaa salaam waxaanu leenahay safwa iyo marwa dhambaalkaasi ayaana ugu dambeeyey daandurey oo dhambaaladii aanu haynay heesta ugu dambeysay ee barnaamijka aan ku soo xirinaynana waa heesta hee ambiya yaa salaam waana codka fanaanka cabdulqaadir kaskey heestaas ayaan ugu dambaysay barnaamijkeenna waxaa barnaamijka wadadir idinkugu soo jeedinaya nuur xasan nuur buqaari iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo inala socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur ayaa intaas inoogu dhammaaday isaga ayaana gabagabo u ahaa idaacaddeenii galabnimo dhegaystayaal intaan mar kale caawa hawada ku kulmi doono waa asxaabta v o a nuur xasan nuur anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo bashiir abiikar dhammaanteen waxaanu idin leenahay nabadgelyo
ma adkaysiba ufan looga dhigay ilintiyo huqdiyo ololaha jacay ma wabadaaba qadayr baxyo taanigayaay ma wabadaaba qadayr baxyo Senhor.